halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka sagaal iyo tobanka mitirban iyo efemyada geeska africa magaalooyinka ku yaalla qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan idil ahaantiinba meel kastaad naga dhegaysanaysaan waa aroor jimco ah bisha abriilla ay siddeed iyo labaatan tahay sannadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjan
dhegeystayaal qodobada idaacaddeena saaga ku maqli doontaan waxaa ka mida qaar ka mida jaaliyadda soomaalida magaalada atlanta ee gobolka georgia ee dalka maraykanka oo ka hadlay soomaali dhowaan magaaladooda laga qabqabtay waxaa ku jira yar wariyaha sagaaro la dhahay wuxuu leeyahay beerku la'yahay wuu jiran yahay aad uu xanuunsan yahay maalinba meelaa la geenooya caafimaad mahay tamiyo toddoba sana wuu joogay xaasuu qabaa caruruu inta ku leeyahay waa nin communitiga aad u wada shaqayn jiray oo raadiyo sagal radio inta oo ku hadla toddoba language ka hadli jiray
sidoo kale waxa aad maqli doontaan
qodobo kale oo xiiso badan ayaan idiin haynaa waxaana ka mid ah culummada gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo qabtay shir jaraa'id kaasoo ay kaga hadlayeen lacaga ay u ururiyeen gurmadka abaaraha
qodobadaas iyo kuwo kaleba goorna ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka
wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegtay in laba qof oo ka tirsan shaqaalaha maraykanka in la dilay halka saddex kalena la dhaawacay intii uu socday weerar lagu qaaday goobo ay ku xoog badan yihiin kooxda isis oo ku yaala dalka afghanistan war ka soo baxay milatariga maraykanka ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo ay wehlinayaan kuwo afghanistan ay fuliyeen howlgal kadibna ay la kulmeen weerar uga yimi kooxda isis genaraal john nicholson taliyaha ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan ayaa sheegay inay muhiim tahay dagaalka ka dhanka ah kooxda isis ayna tahay wax la filan karo inay waxyeello soo gaarto ciidamada la dagaalamaya qoraal cusub oo lasoo dhigay ama lasoo bandhigay ayaa lagu sheegay in la taliyihii hore ee amniga qaranka maraykanka michael flin in uu lacago ka badan shan boqol oo kun oo dollar ka qaatay dalka turkiga halka uu ruushkana ka helay tobannaan kun oo dollar kadib xilligii uu shaqada ka fadhiistay sannadkii labada kun iyo afar iyo tobanka xilligaas oo looga digay in aanu wax lacaga ah ka qaadan karin dowladaha dibadda xubinta ugu sarreeya xisbiga dimuqraadiga ee ku jira guddida korjoogteynta ee aqalka wakiilada maraykanka ayaa sheegay in aanay haynin wax caddayn ah oo muujinaya in michael flin uu ogolaansho ka helay xogayaha difaaca ama xogayaha arrimaha dibadda maraykanka xilligii uu lacagaha ka qaadanayay dowladaha dibadda sida sharcigu dhigayo wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykankana waxay soo saartay khamiistii shalay digniin ku socota muwaadiniinta maraykanka ee u safra gobolka dalxiiska loo tago ee gondor ee ethoobiya kadib markii ay halkaasi ka dhaceen weeraro bambagacmeedyo loo adeegsaday oo xiriir ah safaaradda maraykanka ee adisababa ayaa sheegtay in afar bambagacmeed ay ka dhaceen gobolka gondor bishii lasoo dhaafay gobolkaasi ayaa caan ku ah dalxiiska dalka ethoobiya waana halkii ay ka bilowdeen rabshadihii dowladda looga soo horjeeday sanadkii lasoo dhaafay kuwaasoo keenay in waddankaasi la geliyo xaalad deg deg ah
subax wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan labadii bilood ee ugu dambeysay waxaa walaac xooggan uu la soo dersay soomaalida sharciyada loo diiday ama aan codsiyadooda magangelyo muddo laga soo jawaabin ee ku nool dalkan maraykanka walaacan ayaa yimi kadib markii maamulka madaxweyne trump uu soo saaray sharciyo dalalkii ay asal ahaan ka yimaadeen loogu musaafirinayo shakhsiyaadka sharci darrada ku jooga maraykanka iyo kuwa galay dembiyada howlgallo ay hay-adaha hirgelinta sharciga socdaalka ee maraykanka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ice ay samaysay ayaa dhowr iyo soddon dhowr iyo toban soomaali ah kaga qabqabtay qaar ka mid ah gobolada maraykanka sagaal ka mid ah dadkaasi ayaa laga qabtay gobolka georgia waryaheena maxamed colaad xasan ayaa warbixintan ku eegaya arrintaasi labadii bilood ee ugu dambeysay inta la ogyahay ilaa iyo kow iyo toban soomaali ah ayaa ciidamada booliska ee fuliyey amarada hay-adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo layidhaahdo i c e ay ugu dhaceen guryahooda kadibna u taxaabeen xabsi si looga masaafuriyo maraykanka sagaal ka mida dadkaasi waxaa laga qabqabtay magaalada atlanta ee gobolka georgia sida uu ii sheegay guddoomiyaha jaalidda soomaalida atlanta cumar shiiqey ilaa hadda sagaal soomaaliyan ognahay la qabtay qaarna way raraadinoyiin ma aha dad hadda soo galay taxriib kusoo galay waa dad muddo badan meeshaan jooga waa dad nolol ka samaystay america marka su-aal la isweydiin karaa jirto oo ah in soomaalida maadaama gobollo badan oo dalka maraykanka ay joogaan inkastoo virginia mid laga qabtay minnesota mid laga qabtay waxaa dad badan isweydiin karaan maxaa sagaal qofood oo soomaaliya gobolka georgia looga qabtay maxay kaga duwan tahay atlanta magaalooyinka kale ee soomaalidu ay ku badan yihiin wallahi horta magaaladan georgia waa magaala oo southka waay oo ceb ajnabiga sharciyaal badan ay nagu soo rogeen hadda oo oo ka hortagaayo ajnabiga oo ama immigrantska oo ah hadda waxay rabaan in drivelationka ay u diidaan qof kastoo xataa sharci leh waa inuu dhibaatooyin waxyaalo badan maraa drivelationka dib uu ku qaataa hadda waxay sameeyeen waxay tahay h b fifty two h b fifty two waxa waaye sharci qof kastoo ajnabi ah ama immigrant ah hata sharci lahaa ama haddaad dembi geshid dembigaaga ha yaraado ha weynaado waxaa loo sheegaa dariskaaga waxaa loo sheegaa kiyasadaha waxaa loo sheegaa maxkamadaha waxaa loo sheegaa booliiska marka waxyaala xunxun a soo socda oo immigrant kusoo socda marka saas darteeda ayaan filayaa ice qoladan la dhahaayo inay kaceen ay ilaa hadda ay rabaan inay qabtaan dadkan immigrantga xataa dembiyar galay inkastoo ay soomaalida la qabqabtay ka mid ahaayeen dhowr qof oo dembiye galay haddana waxa ay u badnaayeen waalidiin muddo dheer dalkan joogay oo caruur ku kursanayay shaqaysta qiilka keliya ee loo heli karana uu yahay in wakhtiyo hore loo diiday codsiyadoodii magangelidoon cumar shiiqey guddoomiyaha jaaladda soomaalida atlanta georgia ayaa sharaxaya nooca dadka la qabqabtay hadda waxaa ku jira yar wariyaha sagaaro la dhahay wuxuu leeyahay beerku laya wuu jiran yahay aad u xanuunsan yahay maalinba meelaa la geenooya caafimaad mahay tomiyo toddoba sana wuu joogay xaasuu qabaa caruruu inta ku leeyahay wiilkiisa american waay xaaskiisa american waay shalay daraad waa la hadlaya wiilkiisa wuu ooyey wuxuu dhahay aabee wuu jiran yahay aabee beerka laga hayaa marka waa nin communityga aad uga shaqayn jiray oo radio sagal radio inta oo ku hadla toddoba language ka hadli jiray marka sharcigu dembi ma gelin sharcigu hadda kahor weydiistay sharcigiyaa loo diiday laakiin wuu iskaga noolaa waddankan waxaa la siiyey wuxuu ku shaqaysto hadda mid waxaa jira gabadhiis graduate garaynayso may ay qalin jibinay high schoolka ka waran familkaas waxa ku dhacay aabbahood laga watay oo mortgage laga rabo guri laga rabo inay bixiyaan dhibaatada soo gaartay familkaas ka waran habeenii maalin ayna seexan karin danqina yar kalaa jiraa hadda dembi gelin asagana asoo mechanic ah oo nissan dealer ka shaqeynaayo shaqadii loogu tegay la embaris gareeyey oo qori lagu qabtay oo dadkii la shaqeynayay laga argagixiyey katiina lagu xiray la waday oo hadda waa ninka keli u shaqeynaya familka shan carruur uu leeyahay oo dhibaatooyin badan carruurtii hadda kasoo gaartay rafaadeen ka sokow qabqabashada dadkan waxaa habkii loo maray ay saameyn iyo welwel ku beertay carruurtooda xaasaskooda iyo qoysaska kale ee soomaalida ee laga yaabo in shaksi ka tirsan uusan haysan sharci ama uu wajihi karo xaalad lamid a midda ay qoysaskan wajaheen dadkan guryahay imaadeen sanadkii xoogaa ay carqalad geliyeen ay naxtin geliyeen hubay wataan wakti xun ay habeenay u imaadeen qaarkooda shaqaday ugu tageen ka qabteen marka waxaan weligeen aan aan israaf oo laga america aan laga ogeyn ama lagu ogeyn ayaan aragnay marka in laga dhex saaro familkii runtii waxa waaye wax aan bani aadamka xuquuq bani aadamka aada ugu weyna loogu kacay marka qaarkooda xataa ma haystaan court order ma haystaan gurya iskasoo galooyiin waranti ma haystaan waa iska imaanooyiin dadkii hadnadooyiin soomaalida gobolka georgia oo lagu qiyaaso shan kun ilaa iyo lix kun ayaa waxaa dhalinyaradu ay aada ugu mashquulsan tahay waxbarashada iyo ciyaaraha si looga hortago in sida ka dhacday meelo kale oo gobolada maraykanka ah inay dhalinyaradu ka soo baxaan kuwo la xagjireeyo oo ku biira kooxaha argagixisada cali cusmaan waa guddoomiyaha isboortiga ee jaaliyadda soomaalida atlanta isboortigaasaan runtii focus ka saarnay oo kubad cag iyo kubad koleyba leh taasoo aan yacni uga hortegayno in dhibaatooyinka gobollada kale laga sheegayo oo xagdirnimada ah aysan halkan ka dhicin ilaa haddana ogaantey ma ka dhicin haddii ilaah yidhaahdo intaan joognana kama dhici doonto waa ku dadaali doonaa dhalinyaradu inaan in in aan itijaah fiican oo mustaqbilkooda wax yacni wax ku kororsanaayo runtii aanu u samayno cali ayaa ku noolaa maraykanka muddo labaatan sannadooda waxa uu sheegay inuusan weligii filayn inuu arki doono soomaali aan dembi gelin oo ka welwalaysa in laga masaafuriyo maraykanka muddo dheer baan joogay atalanta weli ma arkin arrintaas dad inta guriga loogu yimaado oo la tarxiilo ama ama ama ama goobaha shaqada inta loogu tago la tarxiilo waa markii ugu horreysan arkayo safiirka soomaaliya u fadhiya maraykanka axmed ciise cawad ayaa waraysi gaara oo uu siiyey v o eda ku sheegay arbacadii in hay-adda hirgelinta sharciyada socdaalka ee maraykanka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo i c e ay ku wargelisay safaaraddiisa inay joojisay oo aanay soomaali dambe ugu tegi doonin guryahooda ama goobahooda shaqo hadda wixii ka dambeeya ma jirayso qof soomaaliya oo loogu tago sidii baryihii dhaweyto dhacday gurigiisa ama meesha shaqada laga raadiyo xiriir ay v o edu la samaysay hay-addan si ay wax uga weydiiso hadalka safiir cawad ayaysan toos uga jawaabin laakiin horey waxay hay-addu u sheegtay in cid walba oo ku xadgudubta sharciga socdaalka dalkan ay xarig suga tahay maraykankana laga musaafurin doono waxay sheegtay hay-addu in siyaasaddeeda ay farayso ciidamadeeda inay ka fogaadaan inay dad xoog uga soo xiraan meelaha xasaasiga ah sida iskuullada isbitaallada masaajidda iyo goobaha kale ee cibaadada maraykanku waxa uu horey u sheegay inuu masaafurinayo ilaa iyo shan kun oo soomaali ah oo badankood aan xabsiyo ama xarumaha dadka lagu hayo ku jirin
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi inala socodsiinayey
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinka ka imaanaysa magaalada washington iyadoo meelo badan oo soomaaliya ah roobab lagu diirsaday ay ka curteen xalay iyo shalayna roobab laga soo sheegayay deegaano ka mid ah gobolada sool iyo sanaag ayaa waxaa weli socda gurmadka loogu jiro samata bixinta dadka ay abaaruhu halista geliyeen xalay waxaa magaalada minneabolis gobolka minnesota lagu qabtay kulan qaar ka mida culummada soomaalida waqooyiga ameerika ay isugu yimaadeen oo muddo soo waday olole ay deeqo ugu ururinayeen abaaraha kulankooda kadib ayaa culummadu ay shir jaraa'id qabatay waryaheenna maxamuud mascade ayaa ka waraystay sheekh xasan maxamed jaamac oo loo yaqaano sheekh xasan dhooye oo ah madaxa fulinta jimciyadda islaamiga ah ee waqooyiga ameerika
waxaan qabanay galabta shir waxaana ku qabanay masaajidka abubakar sadiiq islamic center ee minneabolis shirkaana waxaa qabtay jamciyadda islaamiga ee waqooyiga ameerika ee loo soo gaabiya ayaana wuxuuna ku saabsanaa ulole gurmad oo ku aadan abaaraha oo aan soo bilownay bishii march xooggiisii qaybtii ugu xooga badnayd oo welina aan wadno lacag laba boqol iyo soddon kun oo doolar ah oo aan ololaha ku aruurinay aanana ku wareejinay laba haydood oo samafal ah oo wadankan maraykankana ka shaqeeya kana howlgala dalkeennii hay-adahaasoo kale ah hay-adda haro humanitarian african relief organization iyo hay-adda read for the horn of africa
dabcan waxaan ogahay in hay-ado fara badan ay gobolkan ka jiraan sidoo kale waxaa jira guddi ay dowladda soomaaliya samaysay oo la yihahdo guddiga abaaraha soomaaliya sababta aad labadan hay-adood ku xulateen maxay tahay labadan hay-ad keliya waxumaana dhiibno barnaamijka ama abaaraha ama samafalka loo gudbinayo dalka soomaaliya hay-ado kala duwan ayaan u dhiibnay marar fara badan oo aan kuwan ahayn kuwanna waan u dhiibnay waxay ka mid yihiin hay-adaha soomaaliyeed marka waa sax uu ka jiraa guddiga abaaraha maaragtay soomaaliya oo dowladdu magacowday oo culummadu hogaaminayaan aad baan u salaamaya uguna mahad celinayaa laakiin annagu maadaama halkan aan joogno aan nahay jamciyada islaamiya oo ka kooban in ku dhow soddon masaajid oo isku tegey waddankanna sharciyadiisu ay aad u adag yihiin gaar ahaan xagga samafalka ama dhaqaalaha waddanka ka baxaya waxaa annaga marka sharci noo ah oo noo qoran oo boolisi noo ah wixii dhaqaalaha oon aruurno oo aan waddanka ugu talagalno maadaama annagu aanaan toys u goynaynin in hay-ad waddankan ka sharciyaysan aan u dhiibno oo ay iyadu gudaha ay gaarsiiso kadibna ay ribood soo celiso marka hay-adahan aad lacagta u dhiibaysaan iyagaa meesha ay raba iyo cidday raba cuntada siinaya mase adinku ka culumo ahaan maadaama aad ogtihiin waxaa dalka ka jira iyo dhibaatada ka jirta meelo gooni ah ama ay abaartu u daran tahay oo aad u sheegteen inay meelaha geeyan ayaa jira dhaqaalaha la aruuriyey waxa laga aruuriyay dad soomaaliyeed oo muslimiina aad iyo aad iyo aadna aan ugu mahad celinayo waa dadka ku xiran maraakista gaar ahaan maraakista ayaana ama jamciyadda islaamiga hoos yimaada dhaqaalaha waxaa loo aruuriya dadka soomaaliyeed ee baahan gees ilaa gees dhulka soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed deegaanada ay degaan oo dhan ee xataa kuwa kenya iyo ethoobiya hoos yimaada ma jirto meel khaas ah laakiin haddana waxaa mar walba loo fiirinayaa meesha ugu baahida badan in la geeyo hay-adahani kolley shaqaale iyo ofise ayay leeyihiin annagu waa la talinayna waxaanu kula talinay in dhaqaalaha la siiyo meelba meeshay ka baahi badan tahay meelba meeshay ka daran tahay waxayna na soo siiyeen ribood meelihii ay geeyeen oo dhan oo runtii ay geeyeen deegaanka soomaaliya oo dhan ama ha noqoto baaya bakool ama ha noqoto maaragtay gobollada dhexe ama ha noqoto maaragtay dhinaca puntland ama somalilan waxa weeye meelo aad u tiro badan oo kala duwan ayay geeyeen dad badan waxay leeyihiin lacagahan dadka laga aruurinayo ee gobollada iyo soomaalidan qurbaha ku nool ay sa aruurinayaan markii adag kala duwan oo tiro badan loo dhiibo waxaa dhici karaysa in ay meelaha qaar u bataan ama meelaha qaarna ay wax ku yaraadaan dadka noocaas dooda qaba waxa ay leeyihiin dowladda guddiga ay samaysay maadaama uu guddi wax walba isugu jira uu yahay isagaa runaan lahayd in arrimahan loo dhiibo oo sidaas ay yeelaan dadka aragtiyadaa qaba maxaad ku odhanaysa waxaan ku odhanayaa xilligan xilliga dhaliisha maaha waxaa dhacday abaar baahsan abaar waxaa dhacday caam ah abaar waxaa dhacday dad iyo dunyaba baabiisay qof kasta oo soomaaliya meesha uu taagan yahay inuu ka gurmado oo ka dhaqaaqo oo kuwa biyo iyo baad siin karo uu la gaaro ayaa caqliga iyo sharciga iyo damiirku ina faraya
kaasi waxau ahaa sheekh xasan maxamed jaamac oo loo yaqaano sheekh xasan dhooye oo warramaya waryahayaga maxamuud mascade haatan amuuraha islaamka iyo xuseen bare wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka induneisiya oo lagu tilmaamo inuu yahay dalka ay muslimiinta ugu badan adduunka ku nool yihiin ayaa waxaa dhowaan ka dhacay doorasho taasoo lagu tartamayey guddoomiyenimada gobolka caasimadu ay ku taala ee jakarta doorashadan oo ahayd mid aad iyo aad u xamaasad badan ayaa waxaa sida muuqata looga adkaaday guddoomiyihii gobolkaasi guddoomiyaha hore ayaa isagu taariikhda galay maadaama oo uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee kiristan ah ee caasimadda jakarta guddoomiye ka noqda haddaba doorashadaasi iyo wararka la xidhiidha waxaa faahfaahinaya maxamed cumar jaamac oo ah arday wax ka barta dalka induneisiya kuna sugan magaalada jakarta jakarta waxaa ka dhacay doorasho markaas lagu dooranayo governorka caasimadda waxayna ahayd doorasho aad u xamaasad badan oo wax badan ka duwan doorashooyinkii inta badan kasoo dhici jiray caasimada xuseenow doorashadani waxay wadatay xamaasad gaar ah oo aada uga duwan doorashooyinkii soo maray caasimada sanadihii ugu dambeeyey waxaana jiray doorashadan caasimada waxaa sanadkan xiise gaara u yeelay iyadoo oo loolanka doorashadu uu u dhexeeyey laba musharax oo markii ugu horeysay taariikhda horta in la galo wareeg saddexaad doorashada la aado waxaana xamaasadaas doorashada iyo kuleelka usii yeelay in doorashadu ay udhexaysay markii dambe laba musharax oo ninna uu yahay nin christan ah oo ah governorkii hadda xilka hayay iyo nin kale oo isaguna ah wasiirkii hore ee waxbarashada oo isaguna markaasi uu soo sharaxay xisbiga labaad ee dalka ugu weyn marka waxay ahayd doorasho aada xamaasadeeda u wadata labaatan dad aada u tiro badan oo qiyaastii lagu qiyaasayo toddoba milyan kor u dhaafaya ayaa ka codeeyey waxayna dhacday arbacadii sagaal iyo tobankii bisha abriil waxaana natiijada hordhaca ee hadda soo baxaysa sheegaysaa inkastoo guddiga doorashada weli si rasmi a uusan ugu dhawaaqeen natiijada haddana cododka hordhaca oo ilaa hadda la tiriyay waxay sheegayaan in doorashada caasimada jakarta uu ku guuleystay wasiirka hore waxbarashada dalka indonesia anas basweyden guddoomiyaha cusub ee natiijada hordhacaya ay sheegayso inuu isagu ku guulaystay xilkaasi anas baasweyda ayaa dadka la hadlay waxaana u sheegay inuu ka shaqayn doono sidii dadka dalkaasi ku nool ay u heli lahayn sanaan iyo cadaalad adalah kita akan terus Our consistent commitment is to focus on social justice, which means we aim to end the problems that plague Jakarta now, like inequality.
waxaa si joogtaa nooga go'an inaannu culays saarro cadaaladda bulshada iyo inaan dabar jarno dhibaatooyinka la degay jakarta oo ay ka mid tahay sinaan la'aanta dadka dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka induneisiya ayaa sheegaya in ururada islaamka qaarkood ay gacan siiyeen murashaxa doorashada u tartamaya islamarkaasna xilka ku guulaystay anas baasuweeda inkastoo aan la hubin in isagu ka tirsan yahay ururadaasi iyo in kale sidao markale faahfaahinayo maxamed cumar jaamac wasiirka hore waxbarashada waa nin akademiga oo inta badan caan ku ahaa dhankan akademiga ee waxbarashada waxaana soo sharaxay asagu marka xilkii wasiirka waxbarashada madaxweynuhu ka bedelay rishafalkii ama isku shaadheynta golaha wasiirada ee kal hore dhacday waxaa jirtay ninkaan inuu soo sharxay xisbiga labaad uu hogaamiye generaalka howlgabka eldo brabowo subrianto kadibna ku-xigeenna uu ahaa nin asagana dhanka ganacsiga aada ugu xeel dheer oo guddoomiyihii hore rugta ganacsiga indunesia ahaan jiray ilaa hadda si rasmiya uma cadda in anas basweden uu ka tirsan yahay ururada diimeedka caasimadda laakiinse inta badan waxaa la sheegaa oo iska cad in inuu soo baxo ama guushiisu ay aada uga dambeeyeen ururada islaamiga ee caasimadda waayo waxaa jirtay muddooyinkii ugu dambeeyaba ilaa adigu bilihii ugu dambeeyey loolan aada u adag oo muslimiinta jakarta iyo gofanarka hadda xilku kas laga guulaystay udhexeeyey oo ay kusoo eedeeyeen inuu gofanarka caasimaddu maadaama uusan nin muslim ahayn uu dhowr jeeroo hore aflagaado ugeystay diinta islaamka iyo aayado kamid oo qur-aanka kariimka marka ilaa hadda ma cadda gofanarka hadda la doortay in meel uu uga tirsan yahay ururadaas diimeedka laakiinse waxaa la sheegay oo oo maxaa la si rasmiya u cad in guushiisu ay qeyb ka yihiin ururada islaamka ee ka jira caasimadda oo aada uga soo horjeeday in muddo aba gofanarkan asalkiisu jeeneska yahay diinta islaamkana haysan intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijka amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi amuuraha islaamka inala socodsiinayey haatanna somalilan maalinta sabtida ee sagaal iyo labaatanka bishan abriil waxaa ka bilaabmi doona gobolka awdal iyo gobolka saaxil iyo xeebta gobolka sanaag bixinta kaadhadhka codbixinta doorashooyinka madaxtinimada ee somalilan taas oo dadkii isdiiwaan geliyey sanadkii hore loo qaybin doono kaadhadhkooda codbixinta xaflad lagu daahfuraya arrintan ayaa shalay ka dhacday magaalada boorama waryaheena v o a haashim sheekh cumar good ayaa guddoomiyaha xisbiga ocid injineer faysal cali waraabe weydiiyey aragtida uu ka qabo qaadashada kaadhadhka codbixinta ee xilligan waxaanu daahfurnay qaybistii kaadhadhka oo laga bilaabayo gobolka awdal iyo gobolka saaxil oo bish sagaalabaatankeeda bilaabaya taasoo ah furihii magaranaysaa doorasho u dhici laheyd waxaanay socon doontaa intaan bishan ka hadhay rabadaanta dabacda rabadaanta waa la nasan doonaa bisha julaay sideedeeda ayaa haddana lagu bilaabi doona laba goboloo kale marka waxaanu halkan aanu ballan qaadnay ilaahayna subxana watacaala kaa barnayo ilaahay nagu gargaaro inay doorashadu nofembar saddexiyo tobankeeda dhacdo ilaahayna subxana watacala qof khayr qaba unoo soo saaro dalkii ummaddaba uu adeegaya diintaba ayuu ilahay ka barnay subxana watacala talana ilahay aan saaranna guddoomiye hadda ayaa bixinaya qaadhaanka lagu qaadanayo kaarasha diiwaangelinta lakiin ilaahay maada way dowladda boqol iyo sideetan qabatay waxaan jecela boqol iyo labaatanka dambana in anagu aanu bixinaa somaliland wixeeda ay yeelataa oon ownershibka aanu yeelna doorashadeeda iyo dhaqaalaheedaba xor noqon maysi haddana waxaa dhaqaalahaaga iyo doorashadaada iyo caafimaadkaaga waddankaygana wuu intaa ugu bixin karaa dowlad wanaagsan insha allahu tacaala ayaanu samayn doonaayo dib baan u abuuri doonaa somalilan reinvent baan ku samayn doonaa somaliland iyaguna waxaan wixii technical ah ayumana insha allahu tacaala weydiisan doonaa kaadhqaadashada la bilaabay wakhtigan ku soo hagaagtay waxaa ka jira waddanka xaalad abaareed iyo xanuunnaa ka jira gaar ahaan dadka reer miyiga ee xoolodhaqatada iyo beeraleyda bay iskugu jireen ma laga yaabaa in dadkii sidii hore ay isku diiwaangeliyeen ay u qaadan waayaan kaadhasha wakhtigan laba arrimood way jirtaa mid waa mida marka horena aad kaadhka looma qaadan oo niyadjab badan baa ka soo gaaray shacbiga reer soomaaliya doorashooyinkii markii baarlamaanka noqday markaanase fadheed markii noqotay guurtidii fadhiid markii dowladii hoose noqdeen kharaab markii dowladii noqotay dowladii expectationka la filiyey dowlad good governance oo transparent oo eexla oo qabiila oo horumar keenta markii intii la waayey kaarqaadashada u yareed maantana dowlfakaa ku soo kordhay dadkoo kale tegtegey markaa waxaan filaya kole ten outku inuu ahaanayo ugu badnaan waxaan filayaa inuu seventy percent fourteen doonta qaadataa dadka qaadanaya boqolkiiba konton hadday ka hooseeyaan ka warran doorashada ma suuro gelisa inaga sharci noo yaala ma jiro wixii footeeyaa waxay soo saaraan waa la qaadanaya waa sida maraykankaoba wadamada boqolkiiba soddon iyo afar baa footiya marmarka qaarkood wadamada yurubiyanka markaa wax intii inoo footaa saddex boqoloo kun footayso shan boqoloo kun footayso intaas taasi resultka waa la qaadanaya aad buu mahadsan yahay faysal cali waraabe oo u warramaya wariyaha v o a xaashim sheekh cumar good haatanna gebagabadii idaacadda ayaan kusii siqaynaa inta aynaan dhinacii heesaha eegin aan ka codsado maxamed colaad xasan iyo inuu qodob iyo laba ka mida wararkii caalamka isha inoo mariyo mahadsanid ismaaciil wasaaradda difaaca maraykanka ayaa sheegtay in laba qof oo ka tirsan shaqaalaha maraykanka in la dilay halka saddex kalena la dhaawacay intii uu socday weerar lagu qaaday goobo ay ku xoog badan yihiin kooxda isis oo ku yaala dalka afghanistan war ka soo baxay militariga maraykanka ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo ay weheliyaan kuwa afghanistan ay fuliyeen howlgal kadibna ay la kulmeen weerar uga yimid kooxda isis dowladda maraykankana waxay soo saartay digniin ku socota muwaadiniinteeda u safraya dalka etoobiya gobolka ku yaala ee gondor mahadsanid maxamed colaad xasan oo wararkii ugu dambeeyey sha inoo marinayay haatanna dhinacii heesaha waa mursal iyo weliba suufi cali heesta hay dirin hilmaan hadal kuma jira waa maryam mursal ciise iyo suufi cali
waxaan filayaa inaan waayo waayo dib idinku celinay waa mid ka mid a heesaha lixdaniyada xiliyada la duubay maryan mursal iyo weliba suufi cali haydirin heestaasi waxay gebagabo tahay idaacaddayadii subaxnimo waxaa si wada jir idinla socodsiinayey maxamed colaad xasan oo ismaaciil xuseen farshare iyo bashiir abikar tan iyo inta aynu idaacadda duhurnimo ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
daran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay dardaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horo